galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa axad bisha abrilna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir weyne ay ka qaybgalayaan culamaa udiinka soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ka furmay sida la keliya looga hortegi kara ama looga bixi karana waxay tahay daacadnimo iyo sida diinteen noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeele culummadu waa indhaha bulshada wey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha fatahaadda waxaa keena inta badan webiga oo dayacan oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa uu intuu qudan yahay aada u yaraatay waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaalla jowharagteeda biyo xireenkaasna runtii waa xiran yahay hadda oo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxda maamul goboleedyada jubbaland hirshabeelle iyo galmudug oo magaalada nairobi kulan ku yeeshay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda dalka sri lanka ayaa ku soo rogtay bandow kaas oo markiiba dhaqan gelaya kadib markii qaraxiyo isku xigxiga ay axaddan ka dhaceen kiniisado iyo hoteello ku yaala dalkaasi dowladda ayaa sheegtay in ay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn iyo sidoo kale xanta lix qarax ayaa lagu soo warramayaa inay aroortii hore ee xaddan maanta ah ka dhaceen saddex kiniisadood iyo sidoo kale saddex hotel oo dalkaasi ku yaalla wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa sheegtay in tan iyo xilligaasi in ay jireen laba qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusubna ay ka dhaceen hotel ku dhow magaalada colombo ee caasimadda dalkaasi e f b maaanay sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa sideedaad wararka ku saabsan qaraxyadii ugu dambeeyey ayaa imaanaya saacado kadib markii ay dhaceen lix qarax oo isku xigxigay ugu yaraan laba boqol iyo toddoba qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen in ka badan afar boqol oo kalena ay dhaawacmeen
warbaahinta sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay afar nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee caasimadda riyaad wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee kasoo baxa magaalada london sharqal awsat ayaa ku waramay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin magaalada zulfi oo laba boqol iyo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada riyaad kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayey in ay baabuur ay wateen ku jiraan xayndaab ay ciidamada ku wareejiyeen saldhigga kadibna bilaabay in ay furaan rasaas war laga soo xigtay booliska ayaa lagu sheegay in laba nin oo ka soo degtay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarteen boliiska mid kale ayaa isku dayey inuu cararo balse waxaa toogtay ciidamada halka kan afraad la dilay xilli uu isku dayayey inuu isqarxiyo telefishanka al carabiya oo ah t v laga leeyahay sacuudiga ayaa isna xaqiijiyey dhimashada afarta qof ee weerarka ku qaaday saldhiga ku yaala dalka sacuudiga
dhowr daqaymood oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxiyo ayaa ruxay caasimadda dalka libiya ee tripoli subaxnimadii sabtida iyo gelinkii hore ee xaddan maanta ah iyadoo ay sii kordhayso laba toddobaad oo isku dhacyo ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay qaramada midoobay taageerto iyo sidoo kale ciidamada qaranka libiya l n a loo soo gaabiyo ee bariga dalka libiya koonfurta caasimada libiya ee tripoli ayaa ciidamada dowladda waxa ay iska caabiyeen iskuday ay ciidamada daacadda u ah genaraal khaliifa haftaar ay ku doonayeen in ay isku ballaariyaan ciidamada qaranka libiya ee l n a oo daacad u ah khaliifa haftaar ayaa bilaabay weerar laba toddobaad ka hor hase ahaatee uma suuro gelin inay jebiyaan difaacyada dowladda ee koonfurta qaramada midoobey ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda dalka libiya laakiin dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa ishortaagay go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ku baaqayay in la joojiyo dagaalka ka socda libiya war-saxaafadeed maalintii jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu taleefon kula hadlay haftaar horaantii toddobaadkan isagoo aqoonsaday doorka muhiimka ah ee uu jenaraalku kaga jiro la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ilaalinta khayraadka saliidda ee dalka libiya
dadka reer yukrain ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajiliste ah oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed ra-yo ururin dadweyne ayaa muujinaysa in valadimir zelenski oo horey u jilay musalsel tv-ga laga daawaday oo uu ku matalayo madaxweyne mala awaal ah uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya petro boroshenko kalsoonida ay ku qabaan shacabka mer boroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guul daraystay in uu wax ka qabto musuq maasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aanan horumarsanayn labadani musharax ayaa jimcihii dood si toos ah looga daawaday telefishinada islamarkaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada kiev ayaa isweydaartay cay iyo eedeymo ay isu soo jeediyeen balse labaduba waxa ay ka sinaayeen ballanqaad ay ku ballanqaadeen in yukrain ay ku hayn doonaan xayndaabka reer galbeedka
galab axdo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne ay leeyihiin qaar ka mid ah culimaadudiinka soomaaliyeed oo looga hortegayo ama looga hadlayo doorka ay ka qaadan karaan ammaanka la dagaalanka xagjirnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta wariyaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magaalada muqdisho shir socon doona muddo saddex casho ah uga furay culamaa udiinka soomaaliyeed waxaana uu madaxweynuhu sheegay in muddada uu shirkaasi soconayo ay culummadu ku lafaguri doonaan doorka ay ku leeyihiin arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo sidii looga hortegi lahaa fikirka ku salaysan xagjirnimada madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo waxaan rabaa inaan idiin sharxo waxa aan ka wada shaqaynayno waxaa weeye in culummadu soomaaliyeed oo midaysan ay saddexdii biro soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda soomaaliyeed looga qaban lahaa waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee soomaaliyeed intaas keliya ma ah haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culummada soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaladan u fasireen haddaad tustaan maxaanku idhaahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhanka kala sheegay in dowladnimada soomaaliya ay ragaadisay qabyaaladda iyo awood qaybsiga taasoo uu tilmaamay in loo baahnaa in mar hore laga gudbo caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aan u naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlaayo dowlad wanaag marka laga hadlaayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meeshay ka soo geli karto ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowladnimada soomaaliya ay baqnagoysay faragelin shisheeye oo isi soo taraysa waxaana uu dhinaca kale ka dayriyey arrimaha dhaqaalaha dalka waxaana haystaa faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii ee naga burburtay kadib ee caado noqotay bacdamaa aan noqonnay maxaanku raahdaa wiig aan noqonnay ama aan tabar darnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay soomaaliya faragashato xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada nairobi waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada puntland jubbaland iyo galmudug oo la sheegay inay maanta kulamo gaargaar ah la qaateen wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya madaxdan oo aanan si rasmi ah u shaacin waxa kulamadooda ay ku saabsan yihiin ayaa ilo ku dhowdhow v o eed u sheegeen in ay ugu weynaayeen arrimaha khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah iyo cabasho ay ka qabaan deeqaha caalamka uu siiyo soomaaliya iyo sida ay dowladda u maareyso wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray shirkan ay madaxweynayaasha jubbaland galmudug iyo puntland ay ku yeelanayaan magaalada nairobi oo ah shir aan loo ogolaanin wareeyayaasha iyo dadka daneeya la socodka arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sida ilwareedyo lagu kalsoon yahay ay v o a u xaqiijiyeen waxa ay uga wada hadlayaan arrimo ku saabsan deeqaha maaliyadeed ee soomaaliya la siiyo oo ay ka gadoodsan yihiin madaxdan inaysan helin qaybtii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wada shaqayn xumo ay ka tabanayaan madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jira warar xaqiijinaya inay jiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo madaxda galmudug puntland iyo jubbaland kala qaybgalaya shirka ay ku leeyihiin magaalada nairobi madaxda maamul goboleedyada ee ku shiraya magaalada nairobi ilaa iyo hadda warbaahinta lama aysan hadlin mana jiro wax war ah oo ka soo yaray dowladda federaalk ee soomaaliya oo shirkan ku saabsan hase yeeshee xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in madaxdu ay qorsheynayaan in maalinta berri ah ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa dhowaan safarkii ugu horeeyey doorashadiisa kadib waxa uu ku tegey dalka imaaraadka carabta halkaasoo uu kula kulmay madax ka tirsan shirkadda d b wall madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo isagu la hadalhayo in shirka hadda ka socda magaalada nairobi uu soo qabanqaabiyey ayaa waxaa goor sii horeysay oo magaalada nairobi uu kula kulmay safiirada wadamada sweden iyo jarmalka kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee weli u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shirka madaxweynayaasha jubbaland puntland iyo galmudug oga socda magaalada nairobi ayaa ku soo aadaya shirkan ayaa imaanaya xilli uu weli hakad ku jiro xiriirkii wada shaqaynta ee dowladaha kenya iyo soomaaliya iyagoo weli aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii labada dal ee ay kala qaateen shirka madaxweynayaasha jubbaland puntland iyo galmudug oga socda magaalada nairobi waxa uu imaanayaa xilli uu weli hakad ku jiro xiriirka wada shaqaynta ee dowladaha kenya iyo soomaaliya iyagoona weli aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii ay dhowaan kala qaateen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa sheegaya inay socdaan wada xaajoodyo u dhexeeya siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha kooxaha u ololeynaya dimuqraadiyadda dalkaasi oo lagu doonayo in militariga ay fuliyaan dalabka shacabka ee ah xukunka rayidka ah in talada dalkaasi lagu wareejiyo sida warbaahinta dalka suudaan ay warinayso militariga ayaa waxa u muujiyey dadka ka soo horjeeda in ay xukunkaasi ku meel gaara u sii ahaynayaan kuna qanciyey in xal laga gaari doono maalmaha soo socda maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka waxa uu kula xiriiray cabdikaafi ismaaciil yaasiin oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada khartuum jaamacadahana ka dhigta
aad iyo aad baa umahadsan tahay xaaladda dalka suudaan way iska degan tahay oo rabshadihii xooga badnaa qololaasaha watay waa iska degan yihiin wadahadal ayaa u socda dadka kacdoonka wada ay ugu horeeyaan shaksiyaad horay siyaasadda ugu soo jiray qaarkood xabsiyada laga soo daayay markii madaxweynihii hore cumar xasan albashiir xilka laga turay kulamadu waa socdaan dhanka kale waxa waxaa wadanka soo gaaray wufuud ka kala socota dowladaha iyo ururada caalamka uu ka mid yahay wafdiga hogaaminayo xogaayaha ururka midooda africa waa gartay marka wadahadalladan dhex maraya milatariga dalka suudaan iyo madaxda mucaaradka kacdoonka wada dadka weli meelaha qaarkood fadhiya ee xeradii milatariga hor fadhiya ee dalbanaya in xukunka dowladda rayida lagu wareejiyo wadahadalladan waxa ugu waaweynee xooga saarayaan maxay yihiin walaal waxaa wadahadallada ugu waaweyn xooga saarayaan waxaa ka mid ah dowladdu waxaa dhacay lacagtii doolarka oo qiimihii hoos u dhacay maciishadiina weli waa qaali aad bay qaali u tahay dadku waxay ka cabanayaan sicir bararka jira in dowladda ay ka dhinto canshuuraha iyo lacagihii badan ay bixinaayeen oo aad u qaali ah hadda oo laakiin doolarkii aad u dhacay oo wadanku lacago badan soo galeen ma garat tan kale saameynta saameynta waxa ku- waxaa saameyn badan ku yeelatay ardayda soomaaliyeed oo degan dalka suudaan qaybtood ugu badan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka suudaan ku nool gobolada dalka suudaan oo saameyn badan ku yeesheen waxaana kamid ah jaamacadihii oo qaybtood muddo afar bilood ay xiran yihiin hadda dadka soomaalida ee ku nool dalka suudaan wax dhib ah ma qabaan oo aan ka ahayn boolarkii oo dhacay miciishadii aada u qaaliya oo mataqaanaa guryihii kiradaasee noqotay iyo miciishadii aada u qaaliya iyo doolarkii aada u hooseeya hoos u dhacay marka rajada shacabku sidee taha marka een, ma ma banaanbaxyada inay sii socdaan oo militarigu is adkeeyo xukunka see haystaa laga baqaya een, mise waxaa la rajaynayaa in een, xukuumad rayida meesha timaado oo banaanbaxyadu ay dhammaadaan oo dalkii sudaan uu caadi kusoo noqdo rajadu sida intee la eg tahay walaale wadahadal baa hadda socda dowladdii iyo ciidankii wadahadal wuxuu u socdaa siyaasiyiintii in dowlad kumeel gaar ah la dhiso si degdega lagu dhiso shacabku waxay rabaan in dowlad degdega loo dhiso kumeel gaar ah oo aan dowladda ciidanka aan ahayn shacabku waxay rabaan in loo dhiso dowlad kumeel gaar ah
kaasi waxa uu ahaa cabdikaafi ismaaciil yaasiin oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada kharduum ee dalka suudaan islamarkaana jaamacad halkaasi ka dhigta oo maxamed colaad xasan uga warramayey wararkii u dambeeyey ee xiisadda ka taagan dalka suudaan halkaad kala socoteenna waa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya waxaa saacadihii ugu dambeeyey ka socday dagaalo iyo duqeymo waxaana halkaasi ku nool dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ka mid ah muhaajiriin u badan afrikaan oo ku jira xeryaha qaxootiga ee kor kala socota qaramada midoobe mid ka mid ah xeryahaasi ayaa waxa aada ugu dhow goobaha ay dagaaladu ay saameeyeen xalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada tripoli ku wareystay ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah dhallinyarada ku go-doonsan xerada caynuzaar ee magaalada tripoli Een, walaal een, anagu horta waxaan joognay trables aan soo galnay bishii koowaad badana laga soo qabtay een, kadibna waxaan joognay meel yirahdo caynazaara nala keenay caynazaar waxaan joognay bishii koowaad ilaa iyo, een, bisha eh, afraad een, adeer ilaa iyo bisha afraad baan joognay waxaa dhacday dagaalku wuxuu bilowday bishii afraad ilaa iyo toddobiyi tobankeedii buu bilowday Een, waxaa dhacday walaal macaan marka dagaalka aad u xogaaday ninka taliyaha meesha haystay baa wuxuu la hadlayay intuu ku yidhi dadkan qaxootiga meesha joogo deg deg waxaa u baahanaa inaad iga qaadaan oo meel u wanaagsan aad geysaan waxaa noo yimi afar bas ayaa noo yimi afartii bas waxaa la saaray saddex bas baa la bixiyey baskii afraad anagu markaa iga doonay inay qaadaan ayaa waxaa dhacday dagaaladii een, xeradii waxa waxaa kusoo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantalaa kusoo dhacay afartii bas marka way baxsadeen oo intii way la carareen annaguna waxaa dhacday habeenkii markaan meesha joognay habeenkii labaad baa nala soo qaaday xero kaleeto oo u dhow oo la yidhahdo sabca ayaa nala keeno oo ah xarunta dhan dagaaladu ay ka dhacayeen ay meesha dhan ay difaaca kaga jiraan ciidamada nala keeno walaal ma garat waa gartay maxay tahay sababta la idin geynayo meel furin ah oo ay ciidamo difaac kaga jiraan yaase idin geeyay halkaas uinta ayaan walaalna keentay sababtoo ah meeshaan uinta dadka lagu hayo trabuli waxaa la yidhahdaa dhowr meelood meel abusalim baa la yidhahdaa meelna waxaa la yidhahdaa taroktika la yidhahdaa meelna waxaa la yidhahdaa taajura meelna anazara la yidhahdaa marka inta meelood ee dadka lagu hayo trabulis waa meel ciidanka ay haystaan ma- herada qaxootigu ma aha hero caadiya oo sida wadamada kaleeta ah waa meel jeel ah oo ciidamadu ay ha- maamulaan weye ma garatay waa gartay marka ee, dagaalka hadda socda ee ka socda magaalada tripoli ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qeybo kale oo magaalada ah Een, wuu- magaalada dhinaceeda kale uu ka socda laakiin wuxuu u badan yahay dhankeena uu u badan yahay sababtoo ah annagu waxaan joognaa meeshii dadki ninka ciidamada soo wato khaliifa xaftar baa la yidhahdaa oo dhinacaasi kasoo gelaya ninka la dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto laakiin annagu waxaan joognaa meeshii dhan ay dagaalada ka dhacayeen ay madaafiicda noocii ugu darneed ee laga adeegsanayo laga hageeyay baan joognaa annagu ma garatay inkasta annagu mar walba nala kaxeeyo oo hubka dekeda nala geeyo saakay aniga kula hadlaya xataa saakay aniga iyo iyo toban ay shan dhigitariyan iyo shan soomaaliya baa nala qaaday waxaana la geeyey dekeda waxaan soo rarnay ga- gaari iskaroogaa iyo gaari dhaynaa iyo gaari haylikus oo hubaan soo rarnay oo waxaan keennay meeshii hub oo ka dhacay dagaalada keennay ma la idin qasbay ee, sidee ku dhacday ee, dad qaxooti ah in ay hub soo raraan waana la qasbay waana la qasbay sababtoo qof raalli ka ah ma jirto inuu dagaal anigu maanta ma doonayo inaan maanta qof walba ay joogo meesha qaxootiga hadaf buu leeyahay wadankan anagu maana dhalan mana doonayo inaan dagaal galna ama inaan een, dadka dagaal oo dad liidiyaan waxba nagama gelna anagu hadafkeena anagu waxa way inaan meeshaan ka tagno ama nala qaado marka horena waxaan u nimi inaan bad galno xerada waa la soo gelaya gaari baa imaanaya ninka watana waa ciidan ninka he- xerada haystana waa nin ciidana markuu yidhaha dad baan u baahanay intaad u baahan tahay kaxaysta buu ku oranaya mogta marka annagu la saas darteed waa nala soo qaado qasab baa nalagu kaxeeya qoray baa weliba nalagu kaxeeya waayahay marka mar haddii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaallo ay ka socdaan eh, idinkuna aad qaxootid tihiin eh, maxaad damacsan tihiin Eh, ma halkaasaad rabtaan inaad joogtaan mise xal kale ayaad raadinaysaan wallaahi haddeer insha allah soo ilahay ka dhigon bay noqonaysaa laakiin waagi haddii uu baryaada caawa jiif mooga jiro oo dagaalka aada buu u xoogay taaganadan caadiga iska laakiin caawa agteena ayaa waxaa ku dhaca wallaahi dhowr gantaal waagi hadduu noo baryana een, waxaan sameynaa anagu waxaan nahay afar iyo siddeetan soomaaliya iyo shan boqol iyo konton oo ilitiriyaana waxaan ku- aad ku tashanay hadda inaan burito la go-aan gaarno oo aan magaranaysa aan la hadalno ninka meesha haysto aan ku dhahno annagu meeshan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doon annagu inaan joogno ama noogu yar een, dadkii unit dadka ugu sarreeyay meeshana keensaday ama albaabka annaga furma iskaga dareernaa sababtoo ah meesha idinku waa ku dagaalamaysaan annaguna waxaana dad qaxootiya meesha een, hay-ad u joogo oo u ah Eh, waayahay ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen eh, safaaradda soomaalida safiirka waan wacay aniga kula hadlay safiirka lamarkiisa waan hayaa muxidiin muka kalimooyi ayaa la yidhahdaa maalin dhaweed buu noo yimi Een, dhowr jeer xataa wiilal adeer een, badan oo oo horey aan u qornayn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii ee, bishii koowaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan ku yidhi miyo anigu maxaa yeelay qaaditaankeyga wuxuu yidhi miyo waan eegaynaa Een, waan la hadlayna waxaan ku yidhi maxaa ku helay safir wuxuu yidhi haddaan ku imaanaa yidhi haddaan qolay ayomtaan ballansanay annagu qaaditaanka jabadeena maaha laakiin ayomtaa wax qaado annaga soomaali safiir ahaan iyo dowladda soomaaliya inaan ka socono un baan meesha u nimaanaa buu yidhi dhowr jeerna waan waan ku celceliyey waxaan ku yidhaha meeshan xaaladeedu xun tahay miyo dadkaan yaa dad wax u qabanaysan wax u qabta marka meeshan iyo waa wallaahi ilaahay ka dhiga noqonaysa wallahi xaaladdan halkaas ay sugan tahay kaas wuxuu ahaa ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah soomaali badan oo ku jirta xero ay qaramada midoobay kor kala socoto oo ku taala magaalada tripoli gaar ahaan halka haatan ay dagaaladu ka socdaan waxaana uu igugu waramay khadka telefoonka
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal cidda ay seegto iyo inta jecelina dib mar kale u daalacatana waxay kala socon karaan website-keena v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku dhowaad saddex iyo labaatan milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunnayari iyo hubanti la-aan geeska afrika guud ahaan dadkan ayaa isugu jira toban dhibic toddoba milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya kenya ethoobiya iyo gobolka karamoja ee dalka uganda inkastoo dadka ay cunayaraantu haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka haddana waxaa jira inay aad u sarreysa khatarta in xaaladdu ay kasii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da-aya ay yaraan doonaan sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay roobabka daahe ayaa la sheegaya inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqda mid sii qalalaya maadaama horeyna ay usii yaraayeen roobabkii la filayay oktoobar iyo diseembar ee sanadkii hore dadka ka faalooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha abriil ay ahaayeen kuwo aada u yar waxaana xaaladdu noqotay tii ugu qalalay tan iyo sanadkii kow iyo siddeetankii haddaba saameyn intee leeg ayay gobolada soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan maxayse dowladda federaalka arrintan uga qorshaysan arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno En, mudana wasiir marka ugu horeysa kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha En, su-aasha ugu horeysan rab inaan ku weydiiye waxay tahay waa sidee xaalada beeraha ee soomaaliya iyo waxsoo saarka xilligan abaaraha laga degayo
Eh, waa mahadsan tahay eh, falastiin Eh, waxaa ogtihiin waxaa la ogyahay in roobkii dayrta eh, horta guud ahaan soomaaliya beeruhu waxaa lagu waraab bee- waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada koonfurta soomaaliya marka laga hadlayo labada webi ee jubba iyo shabeelle iyo dawa river labadaa webi waxay maraan dhul dhulka ay war maraan dhul laba kun iyo saddex boqol oo kilomitir ah ayay gaaraan Eh, dhulka intiisa kale waxa wax lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelal la qodo roobkii dayrta ee sanadkii tegay akhirkiisii bilihii octoobar ilaa december waxay ahayd runtii dayr oo oo oo ka yar sidii la filayay kadibna biliha biliha guga laftigiisu hadda waxaa moodaa inuu daahay daahid ka sokowna uu u u maaragtay jilaal unu jira hadda webiga labada webiga shabeelle laftiis biyihiisu aad ayay u yaraadeen oo cilado ka jira xagga ethoobia qaabka ay u isticmaalaan webiga iyo fatahaadaha oo annaga laftegeena xaggeena ku badan dayactir la-aan webiga haysata meelaha qaarkood oo amni daradu ay sababayso runtii marka xaalada cabsi ayaa ka jirta guud ahaan saa sheegtay geeska africa oo dhan oo laga baqaya haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku hafsan doonto deegaanka soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo iyo iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso waxsoo saarka beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay waxyaabahaas waxsoo saarka beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore duufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka waxaa sheegtay waraabka oo kale in cilada webiga ciladahaas ay ka mid tahay cilado ka jira dhinaca etoobiya maxay taa sababta webiga dhinaca ka yimaada ethoobiya uu u biyo yareeyay oo ciladaha isleedahay sabab waa ay u tahay
ciladuhu waxaa anagu aaminsannahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo mashaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah saahid ku ah ayay sameeyeen taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha webiga shabeelle arrinta dareenkaasna waa la wadaagnay dowladda etoobiya wafti heer agaasimayaal guud ayaa tegay etoobiya oo kala arrintaas kala hadlayay wasaaradaha ay khuseyso welina wadahadalkaas wuu socdaayo waxaan rajeynaynaa in lasii wado marka ma biyo xireenka biyo xireenkaa saameyn ku yeeshay maamulka kilinka shanaad ee soomaalidana waa kala hadalnay marka iyagu waxay leeyihiin anagu wax ficil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin laakiin annaga waxaan aaminsannahay in webiga in isticmaal zaa'ida lagu sameeyey oo masaariic waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweynee soomaaliya haysa ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oon laga faa'iideysan karin oo biyihii laftirkooda markuu roob badan doo ay dhibaato u keenaan beeraleyda iyo duunyada kale iyo dadkaba n marka abaaru dhacdana dhibaata ay jirto oo labadii xiliba ay dhibaata dhacayso marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo daaqii iyo xoolihii marka abaari dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay maxay labada xiliba dhibaato u wa keenaya sax waa sax arrintaas arrin saxa weeye waa run biyihii markii roobku webigu soo so xilligu aadka u shumayana fatahaada fatahaada waxaa keena inta badan webiga oo dayac dayacan oo ciid ka buuxsantay oo waagii hore ciidda waa laga guri jiray oo si joogtaa looga guri jiray dayacaas ayaa runtii wuxuu keenay in webigii ciid ka aas ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa uu intuu qodan yahay aada u yaraatay waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala jowhar agteeda oo dhowr iyo toban kilomitr oo square ah oo biyaha webigu marka uu xoog badan yahay lagu lagu duwi jiray lagu keydin jiray marka webigu biyuhiisu reedaana lagu soo dib loogu soo celin jiray marka biyo xireenkaasuna runtii waa xiran yahay hadda oo aad ba ubaa burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeye hadda dhawaan ayaan dayactir ka ku bilownay annagoo kaashanayna dowladda turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha waxaan rajeynayaa in ka biyo xireenka la dhisi doono markaan biyo xireenka haddii la dhiso wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaadda iyo joogteynta biyaha webiga sanadka oo dhan maxaa yeelay wuxuu kaydinayaa biyo aada iyo aada u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran waxaan rajeynaynaa ilaah inuu noo fudeeyo dhismadhamaystirka webigaas biyo xireenkaas oo dhawaan in la bilaabi doono aan rajeynayno haddana fahmintii iyo hawlihii farsamada la sameeyey waxaa kaloo jira isku day beeraleyda iyo iskaashatooyinka gudaha ka ku nool webiga shabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyagoo inay dadaalo iskooda ay wadeen ay ku meelaha qaarkood meelaha webiga ka fataho lagu joojinayo hadda waxaan dayactiraynaa ilaa sagaal iyo toban barood oo ku taala webiga shabeelle gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo meelihii uu ka fatahi lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka hadda biyuhu ay ugu bilowdaan uu fatahaado taasoo dhibaato weyn u geysata xoola dhaqtada iyo beeraleyda iyo soo socodka dadka intaba
aada umahadsan tahay wasiir markana dhegeystaha xiga ayaan dhegeystayaasheena siinaynaa su-aalaha magacaaga adoo ku bilaabaya wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah maxaa weydiin lahayd
ha magacaygu waa cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi shariifka oo ku nool ama jooga gobolladan koonfur galbeed gaar ahaan degmadaas gooye wasiirka marka waa salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo gaagaaban oo ku aadan dhanka beeraha iyo iyo dhanka iyo xagga abaaraha kasoo galaysa dhanka beeraha waxaan ognahay dalka wuxuu ku jira xilli kuleela ah waxaa jira inuu guray dhammaan webiga shabeelle taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa webigu ay yaraadaan wax soo saarkooda haddaba wasiirka waxaan weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku ku yimid webiga shabeelle annagoo oon ognahay biyo xeerano fara badan in laga sameeyey wadamada dariska ama wadanka dariska la webigu naga soo galo ee etoobiya su-aasha koowaad waata su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku haddaan israacsado waxay noqonaysaa adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada ah taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari ah waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro sidee looga hortegi karaa marka xaaladahaas abaaraha loona kubcin karaa wax soo saarka beeraha wasiirka labada su-aal inuu iga shaafiya ayaan jeclaan lahaa su-aasha koowaad oo ah webiga shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka sharaxaadii hore aan ku sheegay xalku wuxuu noqonayaa saddex arrimood in la sameeyo kow horta webiga in laan dayac tirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay meelaha uu talabaadna waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro iyo meelaha uu ka ka ka ka fatahaya in la xiro labo waa inaan kaydkii biyaha xawaaley oo jowhar ku yaalay inaan kaa kaydkaa biyahana inaan samayno oo biyihii lagu hayo muddada uu webigu xooga u soconayo hadhow markuu biyuhu yaraadaana lagu dib loogu celiyo qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale webigu nooga yimaado etoobiya wixii dhibaato ku ah webiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha ee dowla dadka soomaaliyeed ay leeyihiinna aan kala hadalno iyadana way socotaa guddi waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah oo ka kooban wasaaradaha ay khuseyso iyo khubaro soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhowaan tegi doona dalka etoobiya oo kala hadli doona arrinta webiga shabeelle guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata riboodyo badan bay ururiyeen waxaan rajeynaynaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeeleen waxyaabaha halkaa laga sameeyey saameynta ay ku leeyihiin su-aashaas marka waxaan filaya intaas inay ku egtahay su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada waa sax isbedelada cimiladu wax weyn saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yihahdo agricultural climate smart oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas qaabka loo hadda waxaa soo baxay waxyaabahan greenhouseyada ama ama aqalada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayay hadaba hadday noqoto dabaysha iyo qoraxda iyo waxyaabahaas oo dhan marka greenhouseyada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo muqdishona waa ka sameynay gobolada qaarna waa laga sameeyey si waana lagu tababaraa beeraley inay arkaan oo ay fiiriyaan dhaabka u shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beerayo si looga ilaaliyo wax- dhirta qaarkeeda ama abuurada qaarkood oo u- u nugul isbedelada cimilada marka waa waa waa wax jira isbedelka cimilada waa jira waxaa ku ogaan kartaa innaga waagii hore oo soo dalkeena guga iyo dayrta waxaa badnaan jiray mar walba guga badnaan jiray isbedelada cimilada hadda waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay taasoo ka muuqata maaragtay eh, sida ay wax isu bedelayaan marka arrintaas waa arrin eh, aada iyo aada saameynteeda u leh oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo kulli in laga wada shaqeeya tahay si loo gaashaaman lahaa Een, waa mahadsan tahay abaartu waxay noqotay soomaaliya mid ku soo noqnoqota Een, sidoo kalena xilliga roobka hadaaysaan hore kuugu sheegay isaguna uu dhibaato kala geysto Een, ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunayaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelan maxaa tallaabooyina oo aad qaadaysaan si taa looga hortago yaase idin caawinaya
waxaa jira eh, mashruuc eh, bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo soomaaliya ay ugu deeqeen oo biyaha keliya ah gobolada weliba drylandka ah ama gobolada biila-aantu ay aadka abaaro u saameeyaan eh, gobolada eh, waqooyiga soomaaliya iyo bariga iyo gobolada dhexe iyo goboladan bayo bakool ama south west state iyo galmudug iyo puntland iyo somaliland ayaa hadda lagu bilaabaya oo ah gobolada biiraantu ay biiraantu ay ka jirto marka masaari mashruucaas wuxuu si gaara u target gareynayaa biyaha biyaha qaab alaala qaabka lagu qaban karo hadday tahay in eh, biyo xireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyo biyaha meel lagu qabatimo xilliga roobka ceelada in noqdo ayaa ku jirta waxaa ku jirta biyaha meelaha qaarka oo hoobadka ah oo badda ku shumaya in la iyagana la celiyo mashruucaas marka mashaariic kaloo badan oo runtii isku daya ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliencyga ama u adkeysiga abaaraha lagaga shaqeynayo annagu waxaan hadda wasaaradda beera ahaan waxaan dhiiri gelinay in ama aan hadda aan keenayba eh, abuurkiisii iyo inaan ko- ka faafino in dadka reer guuraaga ah ama xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa eh, ka baxa meelaha ay daaqayaan in loo beero calaf loo beero kayd calaf la sameeyo eh, si markaas ay ay eh, ay- ay u- u hirgasho in xooluhu aysan eh, africana waxaa la ogaaday abaarta haddii reer guuraagu neefkooda caano u leeyahay abaartooda waa adkeysan karaan waana kasoo badbaadi karaan laakiin haddii abaarta ay ay runtii ay xooluhu waxay cunaan waayaan marka abaartu xoog ayay u taabanaysaa Eh, hay-adda w s d ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka degaanada cawska ku baxa oo qalab containero oo kale ah lagu dhex beerayo oo cag eh, runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo geleyda iyo masagada iyo laga laga abuurayo xooluhuna runtii aada ugu libaanayaan tijaabadiisina hadda waa la sameeyey waa la keenay waxaan rajeynayaa dadku inay si gaa si iskooda u beeran doonaan oo ay ay runtii xoolaha haddii calafkooda lake loo helo abaarta waa loo adkeysan karaa
Mhm. Een, wasiir waxaa jirta in laga sheek in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaata ay haysato oo dhallinyaradu ay tahriibayaan ay magaalooyinkii soo galayaan oo xataa tacabkii beeraha soomaaliya uu sii yaraanayo Een, ma jirtaa taas
wallahi tacabku ma yaraanayo dadku aada iyo aada iyo aad baan anu waxaan ku faraxsanahay dadka soomaalida ah ma- taariikhdooda hadda siay beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo Eh, weligeed ma dhicin in sidaan loogu jeestay waxbeeridda soomaaliya gobol kastoo aad tegtid kacdoon wax tacab oo waxbeeris ayaa ka jira magaalada muqdisho hadda waxaa jira dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday waxay sameeyeen kacdoon la yidhaahdo tacab Eh, aada iyo aada ayaa dadku beeraha hadda ay ugu jeesteen gobol kasta oo soomaaliyana wax- waxaa ka socota fahan iyo in loo dhaqaaqay dadku inay wax beertaan Eh, annaga marka wasaarad ahaan runtii aada iyo aada ayaa udhiirigelina arkaas waxaad muujinaysaa haddii imkaaniyaadka iyo taageerada ay u baahiyay shacabku ay helaan soomaaliya waxay noqonaysaa wadan eh, quudkiisa lasoo baxa dadkuna aada iyo aada ayay ugu jehaysteen hadda inay wax beertaan meel kastana waxbaa laga beerayaa arrintaasi marka aad bayna u dhiirigelinaysaa mahadsantahay.
waxaan ku dadaalaynaa in la kaalmeeyo waxay u baahan yihiin qalab hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo hagis hadday tahay wasaaraddu inay runtii u samayso dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo baratayna iyaga la hawlgeliyo hadda eh, waxaa jira mashruucyo oo world bank oo bangiga adduunka maalgelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maalgeliyo inay iyagu beera beeraha beertaan iyadoo loo soo marinayo bangiyada ee ku yaala dalka soomaaliya aadaa u mahadsan tahay n wasiir markana dhegeystaha xigaan siinayaa n magacaaga walaal adoo ku bilaabaya maxaad rabtaa inaad weydiiso n wasiirka beeraha iyo waraabka n siciid xuseen ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha
magacayga waa lujaan ibrahim oo jooga codkaaga kor u qaad walaal Eh, adi- ad- falastiin ugu horeyn magacayga waa diibaan ibrahim amiin oo jooga gobolka baay ee koonfur galbeed Eh, ugu horeyn adiga iyo wasiirku waa idin salaamayaan marka ugu horeysa su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta eh, sida makiinadihii qalabkii biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida suntii Eh, maxaa dawladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabtaa su-aasha ugu horeysa
waa mahadsan tahay n liibaan haye wasiir
horta waa waa dee waa waa sax waxa uu ka hadlay mas- beeruhu beeruhu maanta eh, qalab la-aan ma shaqayn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray ma- uma sidaa uma sahlana Eh, annagu waxaan dee ka shaqaynaa dee dawladdu dee beero ma wada fali karto laakiin annagu waxaan ka shaqaynaa in teknolojiyada dadka loo soo dhaweeyo hay-ado dadka ay ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha hadda wa- su-aasha walaalkana soo weydiiyey ee wax kasoo hadlaya baydhabo baydhabo hadda waxaa dhowaan laga bilaabi doonaa mashruuc eh, urur eh, s- sanduuqa horumarinta eh, ururka gargaarka ee maraykanka ama u s aidku ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagafcagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas Eh, ayaa runtii jiro halkaa dhawaan aan ka bilaabi doono oo eh, inoo la kaashanayna hayadda u s aidka in aw- saacadaha loo kireeyo oo cagafyada jooga gudaha loo kireeyo ay u falaan ilaa shan boqol oo higtar dhul gaaraya marka waa waa ka shaqeynaa sidii looga saaciyi lahaa xagga qalabka beeraleyda waana arrin aada muhiim u ah sidii loo eh, loo heli lahaa in eh, qalab la isticmaalo beerihii lagu lagaga shaqeeyo maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beeraya markuu yahay dhul weyn n waxaa la sheegayaa in roobabku ay yaraanayaan gaar ahaana bishan aynu ku jirnay abriil iyo may haddii ay yaraadaan maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan soomaaliya waase goboladee gobolada ay culayska ugu badan ay arintaasi ku kordhin karto
gobolada aan sidaan kuu sheegay gobolada eh, biyo eh, roob- biyo yaraanta leh eh, digniinta hadda lasoo saaray annaga lafteedana berri baan soo saari doonaa warbixin ka eh, waafi oo ku saabsan cabsida abaaraha ee soo aadan maadaama dayrtiina ay yarayd gugiina hadda uu u muuqdo inuu isaguna uu runtii aada u yar yahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan siduu ahaan jiray Eh, marka runtii ab- abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay digniin ayaan eh, maalowd waxaa la shirnay hay-adaha donariska ah waana la wadaagnay eh, dareenkaas cabsida ah ee laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunyada labadaba diyaargarow ayaana lagu jiraa sidii loo looga gaashaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aada usii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha ay samaysmaan kuwii hore ku biira ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabardarro badan laga sheegayo ay ay ay wiil- ay ay dhibaato u geysato abaartu
waa mahadsan tahay n wasiir markana waxaan siinayaa n dhegeystaha xiga walaal magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka n beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid oo barnaamijka marti noogu ah
magacayga ugu horeyn waxaa la yidhaahdaa sosad qaadi xashan waxaan kasoo hadlayaa muqdisho su-aashaa weydiinaya waxay tahay wasiir waxaan wada ognahana soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadka aada u daaxsatay marka kaleeto muxuu ahay xoolihii way baaba-een beerihii ma lahan waxba ma lahan taada kale waxaan wada ognahanay webidii inuu guray oo waxba biyaa hadda lahayn maxaa qorshe idinkaga aadan dadkaas baaba-aya ee waxba haysanin ee magaaladaas baadiyahaas jooga maxaa ugu talagasheen inaa u qabataan
waa mahadsan tahay foos ka dowlad ahaan
Een, waxaan filayaa een, tii webiga waa ka jawaabtay iyo waxa laga yeelayo dadka abaaruhu ay ku dhacayaan maxay dowladda iyo wasaaradaduba ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan su-aashu saasay ahayd
dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa waa runtii waa arrin aada u xanuun badan dowladdu wakti hore ayaa bilowday inay khayradha-aan samayso wixii dowladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awooddeeda ku salaysanna waa waa waxba laga haga lama hangaran doono wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmaysa aan aan la kaashanana waa wadnaa waa tan aan hadda beri kasoo saarayna qoraalka waa tan maalmihii dowla dowladdu ay wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka ay kulanka deg dega u qabatay dhammaan bawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka ay marayso marka dowladdu wax alaalay waxay awoodi karto dola abaarihii u dambeeyay dalka ka dhac laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo toddoba iyo tobanna runtii dadaalkii dowladdu samaysay wuxuu suurto geliyey in saameynta abaarahaas aada iyo aada hoos loogu dhigo waa lagu guuleystay tanna waxaan rajeynaynaa in sidoo kale saameynta dadka tabarta daran aysan aysan noqon mid runtii aada u weyn oo intii laga hortegi karo inaan ka hortagno insha allah
wasiir waxaa kaloo jira in n colaadaha ama nabadgelyo la-aanta ama meelaha kooxahan al-shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale door intee leega ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin
door aada iyo aada u weyn bay ku leeyihiin abaaraha dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadiidka ay joogaan dhibaato weyn bay dadka u geystaan iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dowladda iyo adduunkuba u samayn lahaa ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ee ku xiro shuruudo ayay maaragtay wax kaga qaadanayaan marka shaki ma laha dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacdo wey
aadaa u mahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gashay
waa mahadsan tahay falastiin haye wasiir inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgeliyo
falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haddii aad jeceshaan aad mar kale dib u dhegeysatana waxaad kala socon kartaan websitekeena v o a somaali dot com haatana nuur bukhaari oo stuudiyaha la fadhiya iyo xubintii cayaaraha
mahadsaned caasha dhinaca ingiriiska ayaan ku hormari doonaa ciyaar ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha everton iyo manchester united waxaana ay maraysaa saddex gool iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda everton manchester haddii laga badiyo waxa ay lumin doontaa rajadii ay ka lahayd kaalinta afraad iyadoo haddii ay badisona inkastoo ciyaarta ay soddon daqiiqa ka harsan tahay saddex goolna lagu leeyahay ayaa haddii ay badiso waxay geli kartaa kaalinta afraad balse haddii ay khasaarto waxa ay dib ugu dhicin doontaa booska lixaad waxaana goolasha everton u kala dheliyey richardson iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo sugerson iyo lucas dean ciyaaraha kale ee dhici doona caawa liverpool ayaa kaalinta kuwaad dib ugu soo laaban karta haddii ay caawa fiidkii ka badiso kooxda cadif arsenaalna waxa ay geli kartaa oo ay xajisan kartaa kaalinta afraad haddii ay garaacdo kooxda crystal palace sabtidiina kooxda manchester city ayaa hogaanka horyaalka la wareegtay markii ay ka badisay kooxda tottenham oo ay ku garaacday hal iyo eber ciyaarihii kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaar dhex marta newcastle iyo southampton waxaana saddex iyo hal ku badisay kooxda kubadda cagta ee southampton dhinaca talyaaniga yuventus ayaa markeedii sideedaad shalay u dabaaldegtay hanashada horyaalka talyaaniga waxaana ahayd markii sideedaad oo xiriir ah oo ay qaadayso horyaalka talyaaniga yuve waxa ay noqotay kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub oo siddeed jeer oo xiriir ah qaada horyaal Een, roma iyo inter ciyaar xalay dhex marta hal iyo eber hal iyo hal ayay ku dhammaatay roma waxa ay weysay fursad ay kaalinta afraad kala wareegi lahayd kooxda milan oo barbaro hal iyo hal ah iyana la gashay parma kooxda lazio ayaase laga badiyey oo ha- laba iyo hal ku khasaartay kooxda kievo verona dhinaca kale horeynta inkasta oo yuve qaaday waxaa weli dagaal uu ka jiraa kaalimaha afraad iyo saddexaad inter kaalinta afraad ayay ku jirtaa waxay leedahay koob iyo lixdan dhibcood kaalinta afraad oo ay milan ku jirtana waxaa u dhow oo hal dhibic oo keliya ay ka sarreysaa dhowr kooxood oo kale ah roma atlanta torino iyo lazio oo dhammaan isku haysta booskaasi afraad waxaana afarta koox ee ku dhammaysata ay aadi doonaan koobka champions leaga dhinaca spain kooxda barcelona ayaa sagaal dhibcood ku horkacaysa hadda horyaalka spain ee la liga waxaana xalay ay laba iyo hal ku garaacday kooxda real sociedad ciyaartooyda kale ah salemen lentlet iyo jordi alba ayaa goolasha barcelona u dhaliyey shan kulan ayaa hadda ka dhiman horyaalka spain haddii ay laba ka mid ah badisana horyaalka ayay qaadi doontaa barcelona Eh, ciyaarihii kale kale ee dhacay ee horyaalka spain atletic madrid oo ku jirta kaalinta labaad ayaa laga badiyey oo waxaa lagu garaacay hal gool iyo eber oo waxaa ka badisay aga raalli ahaada atletic madrid waa badisay waxaana ay hal iyo eber ku garaacday kooxda eibar Een, kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda real madrid oo ciyaari doonta een, caawa kaalinta afraad ayaase laysku haystaa oo ciyaar hadda dhex maraysa kooxaha getaif iyo sevilla ayaa waxa ay markaasi maraysaa saddex gool iyo eber daqiiqadii sagaal iyo siddeetanaad ayayna maraysaa waxaana leeyahay saddexda gool getaif oo sevilla ayaa lagu leeyahay Eh, ka guushaasina waxa ay u xaqiijin doontaa in booska afraad lagala baxo sevilla oo ay gasho kaalinta afraad kooxda getaif waxaana sevilla ay ku noqon doontaa dhabarjab maadaama tan iyo xilli ciyaareedka intii uu bilowday ay kaalinta afraad ku jirtay oo ay u hanqaltaagaysay in ay ka mid noqoto xilli ciyaareedka socda koox- soo socda kooxaha ka ciyaari doona koobka champions leaga hase yeeshee weli shan kulan ayaa ka harsan oo waxa ay fursad weli u leedahay in ay booskeeda xajisato ugu dambeyntiina horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesliga kooxda bayan munich ayaa kaalinta koowaad kordhisay oo afar dhibcood ka sar martay kooxda kusoo xigta ee brushia dortmund kadib markii ay sabtidii laba gool ay- kadib markii ay sabtidii badisay oo markaasi ay hal iyo eber dirtay kooxda wade bremen laakiin waxaa afartaas dhib saddex ka- ka jari karta brushia dortmund haddii ay caawa badiso dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta
aad iyaad umahadsan tahay nuur bukhaari iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen haddii anigana aan idin dul maro wararkii caalamka oo kuwoodii ugu waaweynaana dowladda dalka srilanka ah ayaa ku soo rogtay bandow kaasoo markiiba dhaqan gelaya kadib markii qaraxyo isxigxigay axaddan maanta ah ay ka dhaceen kiniisado iyo hoteello ku yaala dalkaasi dowladda ayaa sheegtay in ay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn iyo sidoo kale xanta lix qarax ayaa lagu soo waramayaa in ay aroortii hore ee xaddan maanta ay ka dhaceen saddex kiniisadood iyo saddex hoteeloo dalkaasi ku yaala wakaaladda wararka ee faransiiska e f b na waxa ay sheegtay in ay sidoo kale jiraan laba qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusub uu ka dhacay hotel ku dhow magaalada colombe ee caasimada dalka e f b ayaa sidoo kale maanay sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa sideedaad ee maanta ka dhacay dalka sri lanka warbaahinta dalka sacuudigana waxa ay ku soo warantay in la dilay afar nin oo weerara ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka ee boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimada dalka riyaad wargeyska waa wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada london ee layidhaahda sharq al awsad ayaa ku soo warramay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin degmada la yidhaahdo zulfi oo laba boqol iyo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada riyaad kooxda weerarka soo qaaday ayaa waxay isku dayeen in baabuurka ay wateen ay jiirsiiyaan xayndaab ay ah, ciidamada ku wareejiyeen albaabka laga soo galo kadibna bilaabay in ay furaan rasaas war ka soo baxay oo laga soo xigtay booliska ayaa waxaa lagu sheegay in laba nin oo ka soo degay baabuurtaasi ay ku dhinteen rasaas la isweydaarsaday oo isweydaarsadeen booliska mid kalena uu isku dayey inuu cararo balse ay toogteen ciidamada halka kan afraadna la dilay xilli uu doonayey inuu isqarxiyo nuur
mahadsaned caashaa waxaa inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka haatanna heesta higa goosan caawa iyo fanaaniinta maxamed suleymaan tubeec iyo aamine feer xuseen
nafsi ruuxii gaaxasha godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nafsi ruuxii gaaxasha godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaadana gar ilaahay weeye argudashadaadana gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
abaalkii yahay guul darante oo xanaynin gabadhi ay gacantaadu melgteqofka faabaalkii yahay guul darante oo xanaynin gabadhi ay gacantaadu melgte waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
isoo biday waatan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacale isoo biday waatan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobtaa codkaas si allah u naxariistay aamine feer xuseen iyo maxamed suleymaan tubeec heesta halkudhageedu yahay hayga goosan ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen nuur bukhaari iyo caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno mar kale waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo gocosha u dambayse waxaanay gondoodiyo gocosha u dambayse